subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington
waa aroor jimcaha bisha abrilna waa saddex iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaalilat com idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anugu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada ad idaacadeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika oo si weyn u diiday muddo kordhintii loo sameeyey madaxweyne farmaajo waxay caddaynaysaa in ciidamadii soomaaliyeed oo dhowr iyo tobanka sana la dhisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga ha la kala celiyo ama iyaga maaragtay waxay qayb ka yihiin problemkii daldhiska soomaaliya oo ay ayaan darro tahay in maanta laba kun iyo koob iyo labaatanka ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto soomaaliya kala ilaalinayaan
waxaa kalood maqli doontaan soomaalida maraykanka oo si xowliya u qaadanaysa tallaalka loogu hortegayo covid nteen barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
jenaraalka ugu sarreeya taliska maraykanka ee afrika jenaraal stephen townson ayaa khamiistii shalayto waxa uu u sheegay golaha sanadka in go-aanka maamulkii trump ee uu dib geynayay ciidamada maraykanka meel ka baxsa soomaaliya uu abuuray caqabad hor leh oo ka dhana la dagaalanka argagixisada al-shabaab jenaraal stephen townson ayaa yidhi ma dafiri karo in meel kale geynta ciidamada laga saaray soomaaliya ay keentay lakabyo cusub iyo khatar horaantii bishii disembar ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxa uu amar ku bixiyey in ku dhowaad toddoba boqol oo askarta maraykanka ee ku sugan soomaaliya ay isaga baxaan dalkaasi ciidamada ayaa halkaas waxay u joogeen inay ka caawiyaan milatariga dalka bariga afrika dagaalku ay kula jiraan argixisada al-shabaab africom ayaa waxay shaacisay bartamihii bishii janaayo inka bixitaanku uu dhammaystirmay ciidamada intiisa badan ayaa waxaa loo wareejiyey wadamada deriska si ay usii wadaan howlgalka ay ku difaacayaan kulana dagaalamayaan shabakada xiriirka la leh argixisada alqaacida tomson ayaa waxa uu sheegay shalay in tiro yar oo boqol askariya weli ay ku sugan yihiin muqdisho caasimada dalka soomaaliya halkaas oo shaqadooda ay ku xidhan tahay safaaradda inkastoo ciidamada qaarkood ay ku sugan yihiin dhulka wakhti badan kuwo kalena way u shaqo tagaan ayuu yiri madaxweyne jo biden ayaa waxa uu faray horaantii bishii febraayo in waaxda difaaca ay dib u eegis ay ku samayso qaabka militari ee adduunka ee maraykanka kaasi oo lagu baari doono halka iyo inta ciidamada maraykanka ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan iyo sidoo kale ilo iyo istaraatiijiyad sida laga soo xigtay bentagonka taliyaha ciidamada maraykanka ee bariga dhexe iyo koonfurta aasiya genaraal kenneth frank mackenzi ayaa sheegay in kabixitaanka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee afghanistan ay horseedi karto ugu dambayntii burburka xoogaga amniga ee dalkaasi makenzi ayaa shalay u sheegay sharci dejiyayaasha in joogitaanka ilaa toban kun oo maraykan ah iyo xoogaga isbahaysigu ay u saamaxday ciidamada amniga afghanistan in ay iska caabiyaan taalibaan laakiin arrimuhu ay si degdega isku bedeli karaan marka ciidamada afghanistan ay keligood noqdaan waxa uu u sheegay xubnaha guddiga adeega ciidamada ee sanadka in uu ka walaacsan yahay awoodda milatariga afghanistan ee dhulka ay hadda ku sugan yihiin iyagoon helin taageerada ay horey u heli jireen sannado badan qiimaynta jenaraal makenzi ayaa ka hor imaanaysa kalsoonida saraakiil kale oo maraykanka ah ay ku qabaan ciidamada afghanistan iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi ashraf khani oo isagu twitter-ka ku muujiyey in ciidamada dalkiisu ay awood buuxda u leeyihiin in ay difaacaan dadka iyo dalkaba halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aan ku bilownay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika oo shalay ka shiray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa si weyn u diiday muddo kordhintii uu sameeyey aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya islamarkaana uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo taasoo dib u dhigaysa doorashadii dadbanayd ee qorshuhu ahaa in la qabto sanadkan qararka ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne farmaajo uu ka dalbaday midowda afrika in uu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilayda siyaasadda soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka diyaariyey shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowda afrika oo khamiistii ka dhacay magaalada adis ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee heedaha dowladda federaalka qoraalka ayaa lagu yidhi waxa uu golahu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka soomaaliya uu qaaday labiyo tobankii abril labada kun iyo koob iyo labaatanka kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo saddex iyo tobankii abril saxiixay madaxweynaha qaraarkaas oo meesha ka saaraya heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar labada kun iyo labaatan ee hannaanka loo marayo doorashooyinka soomaaliya golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaareeyey isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yidhi midnimada iyo xasiloonnida dalka geedisocodka dimuqraadiyadda iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yidhi qoraalka nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay cabdinuur ibraahim cabdalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee afrika mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci uusan ahayn waxay ka dhigan tahay kii undaa lasii wadaya dibna laysugu keenaya weliba isagoo markii hore soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexayo wadada qaabka loo wada hadli karo madaxweyne farmaajona taas samee laleeyahay kuwan qolyaha maamul goboleedadana sidaas samee sidoo kalena inay stakeholderska kaliya midooda murashaxiintu kasoo qaybgalaana laga yaaba suuragal arrintaas marka kama mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda africa waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogol yihiin roadmap wadahadaladii socday iyo solutionkii hore golaha ayaa sheegay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee ay gaareen dhinacyada soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal soomaali dhexdeeda ah islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in soomaaliya lagu qabto doorasho wakhtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooniba leh wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalka waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si deg deg ah u magacaabo una diro soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo soomaaliya qaabilsan si uula shaqe dhinacyada soomaalida waa kan mar kale cabdinuur ibraahim cabdalla oo sharxaya waxa ay ka macno tahay in wakiil afrikaan ah loo diro soomaaliya arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaadadii soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo hore usocodkii iyo geedi socodkii xogta rasmigaan ka helayno diblomaasiyad hoose oo ila diblomaasiyadeedaan la xiriirnay arrinta wax ka weydiina waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ee midooda africa inuu la iman doono
mid ka mida qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee afrika ayaa ah in ciidamada afrika ee jooga soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada soomaaliya xuseen macalin maxamuud oo ah agaasimaha macadka hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday
dhowr iyo tobanka sana la lisayay in hadda maanta ay joogto ama iyaga hala kala celiyo iyaga maaragtay maaragtay qeyb waxay qeyb ka yihiin problemkii daldhiska soomaaliya oo ay ayaan darro tahay in maanta laba kun iyo koob iyo labaatanka ay ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto soomaaliya kala ilaalinayaan marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidan dhiski iyo dal dhiski qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee midowda afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya
dalka maraykanka waxaa dardar ku socda qaadashada tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ku dhowaad kalabar dadka qaangaarka ee maraykanka ayaa la tallaalay soomaalida maraykanka ayaa ka mid a dadka tallaalka qaadanaya iyada oo tiro aan yarayn oo soomaali ah kol hore ay qaateen labada cirbadood ee loogu hortegayo covid nneteen jacfar kukaay ayaa warbixinta nooga diyaariyey soomaalida maraykanka iyo tallaalka covid nneteen tallaalku xowli ayuu ku socdaa dalkan maraykanka waxaa la tallaalay ku dhowaad konton boqolkiiba dadka lix iyo tobanka sano ka weyn maalintiina waxaa tallaalka qaatay in ka badan saddex milyuunoo ruux tallaabadaasi oo ay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa dowladdu rumaysan yihiin in ay meesha ka saarayso amaba ugu yaraan si weyn hoos ugu dhigayso faafista xanuunkan safmarka ah ee covid sagaaliyo toban hadda inta badan gobolada maraykanka waxaa tallaalka heli kara lix iyo toban jir iyo wixii ka weyn halka bilihii lasoo dhaafay qoondada tallaalku ay ku koobnayd dadka da'da ah iyo shaqaalaha safka hore gobolada ay soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan maraykanka sida minnesota dadku aad ayay u qaadanayaan tallaalka kadib markii soomaali isxilqaamay ay fududeeyeen helidda tallaalka iyagoo dhigay masaajidda iyo goobaha ay dadku sida fudud ku gaari karaan sheekh xasan dhooye waa agaasimaha jimciyadda islaamiga ah ee waqooyiga ameerika waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka xoogan u galay sidii soomaalida minnesora ay tallaalka ku heli lahaayeen isaga iyo rag kalena waxaa u suurowday in ay tallaalka soo dhigaan masaajidda waxa uu ka warramayaa dadaalkii ay arrintan u soo galeen annaga culimo ahaan waxaan la fadhiisanay dhakhaatiir soomaaliyeed iyo dhakhaatiir kale oo muslimiina waxaa la darsay maadada uu ka samaysan yahay tallaalka iyo waxaa laga sameeyey faa'iidadiisa dhibaatooyinka uu yeelan karo waxaasoo dhan marka marka la isbarbar dhigay faa'iidada tallaalka laga helayo oo ah in xanuunka covid nneteen looga hortago ayaa ka badan waxyaabaha la sheegayo tijaabana wuu maray sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maraykanka iyo waaxda gobolka minnesota aan joogna la yiraahdo minnesota department of health kulligood way ka hadleen wayna soo bandhigeen sidaa daraaddeed waxaan samaynay barnaamijyo taxano ah barnaamijtaas oo culummada iyo dhakhaatiir ay ka wada qayb qaadanayeen islaamka iyo isdaaweynta iyo in laystallaalo iyo in xanuunka covid nneteen layska baaro waxaa diinta ku qabto ayaa laga hadlay dhakhaatiirtuna waxay ka hadleen dhinaca sayniska soomaali badan ayaa qaadanaysa tallaalka iyaga oo rumaysan in la-aantiis aanay ka badbaadaynin xanuunkan safmarka ah ee dunida aafeeyey sheekh xasan dhooye waxa uu qiyaas ka bixinayaa gobolka minnesota tirada soomaalida ilaa iyo hadda qaadatay tallaalkaasi markuu bilaabanayay dadku waa yaraa si runtii kooban buu ku bilowday laakiin aad ayaa hadda dadka soomaaliyeed isu tallaalayaan tallaalka u qaadanayaan isu diiwaan gelinayaan waxaa kuugu daliila maalin dhoweyd kambaniga briva health oo ah kambani soomaaliyeed oo arrimaha caafimaadka iyo kaarka caafimaad ka shaqeeya ayaa qabtay tallaal dadka soomaalida si gooniya loogu talagalay ilaa shan boqol oo qof in ku dhow oo soomaaliya ayaa iskana diiwaan gelisay iskana tallaashay arrintaasi marka waa arrin bositiva marka waxaan qabaa in tallaalku aada u badanayo oo dadka hadda qaadanaya oo danaynaya oo aada u badanayo marka la joogo goobaha ay bulshadu isugu timaado waxaad dareemaysaa in dadka tallaalka qaatay ay ka kalsooni badan yihiin kuwa aan iyagu weli la tallaalin qaar ka mida soomaalidii tallaalka soo qaatay ayaa v o a uga warramay dareenkooda maanta waxaan qaatay talaalkii koowaad covid nneteen-ka anigu kolley alilaaha mahadle weligay iguma uusan dhicin cudurkaas haddana ixtiyaadka waa waajib cudurkan cudur sahlan maaha waa ogtaha caalamka maanta meel fayow inay jiran dowladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan la yaraysan inaan la yaraysan in talaalka haddaad jaanis heshid inaa qaadatid waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa aan ku boorinayaa anigoo maanta tallaalkii qaatay faagsiinkii qaatay oo daawada faysarkii weliba qaatay inaad ka faa'iidaystaan qaadataan insha allah waxaan la sheegaya shakigaasa idinka baxaya lacalla haddaadan qaadanoo wax kugu dhaco waxaa loodhanaya ma wuxuu u dhintay covid nneteen baa loodhanaya ama ku dhacay baa loodhanaya si shakigaasi uusan u imaan waxaan idinku boorinayaa dadka soomaaliyeed inay qaataan faagsiinka inay qaataan
sheekh xasan dhooye agaasimaha jimciyadda islaamiga ah ee waqooyiga ameerika ayaan weydiiyey kaalinta ay masaajiddu ku leeyihiin fududaynta tallaalka iyo wacyigelinta bulshada masaajidda waxaa lagu qabtaa tallaal hay-adaha caafimaadka qayb ka mid a dhakhaatiir iyo ners iyo tallaalka iyagoo wada yimaadaan qayb ayaa loo cayinaa kadibna dadka ayaa lagu wacyigeliyaa oo loo sheegaa in masaajidka laga bixinayo tallaalka covid nneteen dadkuna way isdiiwaan geliyaan kadibna dhallinyaro soomaaliyeed iyo howlwadeenada masaajidda ayaa dadkii agaasimo oo nidaamiya si ay u qaataan tallaalka si ay u qaataan hadda laftigeedana insha allahu tacaala waxaan soo wadnaa inaan masaajidda qaar aan tallaalka bixino si joogtaa oo dadku ay ka heli karaan masaajidka hay-adda maraykanka u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano c d c ayaa sheegtay in dadka tallaalka qaatay marka ay kulmayaan aanay u baahnayn inay afka iyo sankaba dabooshaan sidoo kalena qofka tallaalka qaatay marka uu gudaha iyo dibaddaba u dhoofayo loogama baahna inuu iska soo baaro xanuunka covid sagaaliyo toban weli isla wararka tallaalka ayaynu ku jirnaaye dalka kanada gaar ahaan gobolka ontario waxaa dardar ku socda qaadashada tallaalka covid sagaaliyo toban iyada oo laga faa'iidaysanayo muddada dadka la faray in ay guryaha ku nagaadaan si loo yareeyo faafista xanuunkan xaafado ay ku jiraan kuwa soomaalida ay ku badan yihiin ayaa lagu sheegay meelaha ugu daran kuwaasoo hadda si xawli ah uu uga socdo tallaalka waryaheenna kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray saddex iyo toban xaafad oo kuwa soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan oo lagu sheegay meelaha uu ku badan yahay kiisaska covid sagaal iyo toban dadka xaafadahaasi degan oo qaabka bostal koodhka loo yaqaano lagu qiimeeyey ayaa tallaal ka ballansan kara siddeed iyo toban sano jir iyo wixii ka weyn duqa magaaladan toronto john tory ayaa arbacadii sheegay inay qaadayaan ololihii ugu ballaarnaa taariikhda magaaladan ee la xiriira tallaal isagoo xusay in hadda la tallaalay sagaal boqol sideed iyo afartan kun lix boqol todobiyo konton qof xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p waxaa laga soo doortaa xaafadda york south weston ee magaaladan toronto waana mid ka mid a xaafadaha ay soomaalidu aada ugu badan yihiin waxay ka mid tahay xaafadda meelaha laga deyriyey marka laga hadlayo covid sagaal iyo toban waxaan xildhibaanka weydiiyey sida xaaladdu ay hadda tahay xaaladda covid nnteenka ee xaafadeenu xuseeno waa ka daraysaa saad la socotid waxa aynu nahay xaafadaha maaragtay covidka ugu faraha badan amaba xaafadaha hotspots oo high risk communities marka taa micneheed waxa weeyaan postal code kasta oo xaafadeena ka mid ahay waa mid magaranaysaay walwal weyn leh dadkana looga baahan yahay taxadar waxaan u baahannahayna taageero deg deg ah gurmudweynna waan uga baahannahay dowladda si dadka usoo gaadhsiiso tallaalka si loo badbaadiyo waxaad arkaysaa dad saacado badan ku jira safaf dhaadheer si ay u helaan tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin waxaa aad u yar dadka soomaalida ah ee ku jira safafkaasi si ay u helaan tallaalka abukaate cabdulaahi barre wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee walkers action center ayaan weydiiyey waxaa u sabab ah arrinkaasi haddee sababta soomaalida aysan ugu badnayn safafka dheerdheer anigu waxay ila tahay inay ka mid tahay kuwa aan aaminsanayn in cudurka uu jiro oo haddaad waraysato ku dhahaya cudurkan waa cudur la abuuray ama ma jiro iyo kuwo safafka dheerdheer caajisnimo ay u geysay inaysan ka qayb gelin marka kuwo kaloo waxaa jira oo aan wacyigelin yacni ku filan ka haysanin cudurka ee muxuu ahaa ka jira dalkan kanada saddexdaas sababood ayay ila tahay aniga maadaama hadda soomaali badan oo degan xaafadaha uu cudurku ku badan yahay loo ogolaaday inay istallaali karaan oo ay ballansan karaan siddeed iyo toban sano jir iyo wixii ka weyn ayaan xildhibaan faysal xasan mar kale weydiiyey halka ay tallaalka ka ballansan karaan dadka degan xaafadiisa york south weston waxaa hadda maaragtay bishan toddobiyo labaatankeeda iyo sideed iyo labaatankeeda xaafadda falstaff labaatanka soddonka iyo afartanka falstaff waxaa u imanaya mobile popup clinic oo maaragtay tallaalkii wada u keeni doona waxaan rajeynaynaa marka pfizer iyo moderno inay la imanayaan waxa ayna ku qabanayaan buildingka community centerka ama recreational centerka fifty falstaff avenue saacaduhu marka ay ka bilaabaneen tobanka aroornimo ilaa iyo lixda galabnimo waad iman kartaa tallaalkaagan halkaas waad ka qaadan karaysaa uma baahnid ballan waxaa lagaga baahan yahay uun i d caddaynaya inaad meesha degan tahay maadaama sida uu sheegay xildhibaan faysal xasan ay jiraan fursado badan oo ay dadku isku tallaali karaan maxaa la gudboon soomaalida waa kan mar kale cabdulaahi wool aniga iyo xaaskayga waa issoo tallaalnay markaan meeshii tagnay saf dheer ayaa lagu jiray hase yeeshee wax soomaali ah maan arkin haddee waxaan soomaalida ku dhiirigelinayaa xuseen inay fadhiga ka kacaan oo ay mataqaanaa caafimaadkooda iyo kan qoyskooda iyo kan dariskooda ay ka fakeraan oo ay si degdeg ah isku tallaalaan safafka u galaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
maxkamadda ciidamada ee puntland ayaa dib toogasho ah waxay ku xukuntay sideed dhallinyaro ah oo sida la sheegayo lagu helay ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab islamarkaasina magaalada gaalkacyo ka fuliyey dilal gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur ayaa waxaa kadib uu warramay wariyahana gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq maxkamadda waxaa la geeyey dad afar iyo labaatan qof ah saddexdii maalmood oo maxkamadu ay shaqaynaysay deed qofna waad ka warqabtaa in lagu xukumay gacan kudhiglayaashii ka mid ahaa inay toogasho lagu xukumay inta kalena dee eedahoodii waa waa noqon waayeen kuwa gaarsiisan halkaas waa la iska sii daayey dadkana inta badan xirxiran oo la sii daynayo kuwana ku been abuurtay qaybo badan oo kamid ahoo waxay isku dayaan shabaabku inay dadka marka la xidho xataa inuu dhibaateeyo oo uu marin habaabin sameeyo isagoo ka leexanaya mararka hore o dhan wuxuu isku dayayaa inuu dadka inta marin habaabin qof aan dembi lahayn uu dawladda qoorta u geliyo marka baarid ku filan baanu samaynay oo khubaro puntland iyo banaankeedaba aan ka keenay ayaanu u qabanay oo ku baaray alxamdulilah sideedaas qof baa hadda intii maxkamadda la geeyey kiiskii uu xukunkii ku dhacay kuwo badan oo kalena waa waa la marsiin doonaa maxkamaddii weli ma xirmin maxkamaddu waa sii soconaysaa dhammaan ma waxay ahaayeen dad ka soo jeeda gobolada soomaalida oo dhan mise waxay ahaayeen dad ka soo jeeda puntland labadaba waa isugu jireen dad gobolada kale soomaliya kasoo jeeda iyo dad reer puntland isugu jira labadaba waa ahaayeen marka kuwa xirxiranna waa sidaas oo kale sidee lagu helay caddaymaha muujinaya in dadkan la soo eedeeyey inay ahaayeen kuwii ka dambeeyey dilalkaas xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo gaalkacyo ka dhaca oo laba kun iyo sideed ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo corneelkii maalintii dhaweete la dilay oo ciidanka c i d da ka tirsanaa inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa haynaa qof aanaan sidii loo dilay iyo meeshii lagu dilay aanaan hayn ma jiro shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii galmudug iyo puntland ba isku haystay iyo kuwii lacagaha u ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaanoo lacagaha beenta waddanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhalinyarada marraxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqayn jiray baa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna waa markii ugu horreysay oo gaalkacyo tiro dhalinyaro intaa la eg falal shabaabnimo lagu eedeynayo maxkamad la horkeeno dil toogashaana lagu xukumo maxay ka tari kartaa dhinacii amniga iyo falalkii shabaabku ay gaalkacyo ka fulin jireen waxay ka qabanaysaa amniga dhalinyaradii la marin habaabin jiray oo la oran yani inta lagu shaqaysto fakeri jiray inay noolaan karaan intay qof dilaan dhiiggiisa ay ku badbaadaan ayaa iyaguna ka xakanayo aan cayaar cayaartii ku gelaynin marka wax badan bay ka taraysaa bishii ramadaan marka ay dhalatay magaalada gaalkacyo waxaa ka socday howlgallo wadajir ah oo ciidamada magaalada gaalkacyo ee maamulada puntland iyo galmudugba ay si wadajira habeenkii magaalada uga fulinayeen waxaad dareenteen khataro dhinaca amniga ah waxaan rabnaa dadkuna inay u cibaadaystaan si nabada oo aan ka ilaalina qaraxii maskoolada xudo meesha lala taagnaa kharibaadod aan ka waardeyno maadaama iyaga aan ognahay inay bilaha igu dhiifoon yihiin oo ay khaladaadka sameeya annaguna dhiifoonisha aydaan muujinay weliba waa sii badinaynaayo hadda ciidamo badan oo intaa ka badan baanu magaalada rabnaa inaan gelino oo aanu aad iyo aad u faagno faagid baanu soo wadnaa hadda inaanu anu guri kastoo ay ku jiraan ugu dhacno
kaas wuxuu ah guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur oo u warramayey cabdiwaaxid macalin isaaq markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara cabdixaafid cawil ismaaciil
war lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in saraakiil kalama taraysa dalalka iiraan iyo sacuudigu ay bishan shirar ku yeesheen waddanka ciraaq iyada oo sida la sheegay ay doonayaan inay xal u helaan siyaasadda ay labada dhinac isku maandiidan yihiin iyada oo aanay siyaasaddu sida marar badan la sheego lahayn cadow iyo saaxiibo joogto ah oo marba danta ka dhexaysa ummadda ay ku xidhan tahay ma la odhan karaa iiraan iyo sacuudigu meel ayay arrin isla dhigi karaan oo waa soo afjari doonaan murankooda siyaasadeed oo muddo soo jiitamayey haddii ilaahay raalli ka noqday barnaamijkeena arrimaha islaamka ayaynu arrimahaasi ku eegaynaa marka laga yimaado loolanka ay labada dhinac ugu jiraan dunida islaamka oo ay dad badani u aaneeyaan awaamirta kala duwanaanshaha sunniga iyo shiicada waxyaabaha ugu waaweyn ee la filayo in ay labada dhinac ka wada xaajoonayaan ama u baahan in xal laga gaaro waxaa ka mid a dagaalka yeman weerarada xuutiyiinta oo gaaray wadnaha sacuudiga ee ceelasha iyo warshadaha shidaalka dalkaasi ma la odhan karaa haddaba sacuudiga ayaa iminka u baahan in xal loo helo xiisadda iyaga iyo iiraan sida ay warbaahinta caalamku ogaatay waxaa kulamadan garwadeen ka ah ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq dowladda sacuudiga ayaa beenisay inay jiraan wadahadalladaasi laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan mana ay beenin mana ay dafirin wasiirka khaarijiga dalka iiraan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wadahadalla ay la yeeshaan sacuudiga waxa aynu ognahay inuu isbedel ka dhashay hogaanka dalka maraykanka saameynta uu ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda meelo badan oo ka mid ah caalamka maxaa la odhan karaa haddaba haddii ay jiraan loona badinayo inay wadahadalladaasi qabsoomeen sababaha iminka keenay inay labadaasi dal kulmaan su-aashaasi waxaa ka jawaabaya cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeyo deganna magaalada london waad mahadsantahay cabdi xaafid runtii waxaa xilligan kusoo beegay si aynu ka wada warhayno fiyanna waxaa ka socda shir u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo lagaga hadlayo si markaasi maraykanku cunaqabatayntii uuga qaado waxaweyaan maxay iiraan oo heshiiskii nucleerkana uu dib ugu soo noqday si aynu ka wada warqabno trump ayaa laalay heshiiskii nucleerka markaa bayden isagu wuxuu doonaya inuu heshiiskii dib ugu soo noqdo laakiin sacuudiga waxa imika uu markaasi waxaa keenay inay isu yimaadaan oo ciraaq ay ku kulmaan sacuudigu wuxuu dareemayaa in markasta la garbinayo oo wadahadalka eeraan uu leeyahay aniga ayaa muhima inaan la fadhiisto eeraan because maslaxadda iyo dhibaatadaba labadeeda ayaa wada wadaagnaa oo sidaynu ka waraqabno dee lubnaan dagaalba ka socda iyo markaasi xulafaysi waxaa ka socda maxaa la dhahdaayey yeman dawaaka sacuudigu isagii xulufadiisuba waa kuwa nimanka dagaalka ku haya xuutiyiinta nimanka waxaweyan iiraan ay taageerto marka wuxuu doonayaa xataa haddii dee nucleerka markaasi ay yeelato iiraan dhibta ugu weyn waxay soo gaaraysaa khaliijka weliba dee sacuudiga marka wuxuu leeyahay waa inaan heshiiskii ka qayb galaa oo fiyanno aan tagaa laakiin waa loo diiday taasaa markaa keentay inuu si toosa markaasi ciraaq ay ku kulmaan iyadoon dee weli la caddayn waxay ka wada hadleen laakiin wararka soo baxaya waxay sheegayaan in lubnaan iyo iyo yeman iyo dhaqaalaha xumaaday sacuudigaba intaba laga wada hadlaya inay wada midoobaan oy heshiiyaan marka si loo eego boqolkiiba boqol lama caddayn karo inay wada hadallo wax ku-ool ahi ay dhex mareen labadan wadan iyo haddii ay kulamo yeesheenba inay ka soo bixi karaan wax wax ku-ool ah oo dejin kara xiisadaha ka aloosan gobolka ismaandhaafka labada dhinac oo soo jiitamayay tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii markii uu iiraan ka bilowday kacadoonkii islaamiga ahaa labada dhinacba dhaqaale badan ayaa kaga burburay waxaan u saameeyey xiisada gobolka laga bilaabo afghanistan ilaa suuriya iyo lubnaan dagaalka yeman ayaana iminka kafadda iyo miisaanka saaran intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo rabadaan wanaagsan
kaasi wuxuu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka dhegeystayaal waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak markana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan heesta
الرب صال على خير الوجود ومن النبي نوال
dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
الرب صال على خير الوجود ومن سدى النبي نوى امرك سدى النبي نوى امرك سدى النبي نوى امرك والوصال لصالي على